halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo sidoo kale bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhammaantiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa subax arbaca ah afar iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cashe ibraahim aadan qodobadaan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah carwadii sanadlaha ahayd ee buugaagta oo maanta magaalada muqdisho ka furmaysa
sanadkan wuxuu uga bedelan yahay sanadihii dhowrka ah ee lasoo dhaafay waa markii koowaad ilaa iyo laga soo bilaabo laba kun iyo sagaal iyo tobankii carwadii weyneyd ee la yaqaanay wixii laba kun iyo sagaal iyo toban iyo ka horreeyeyba aan dib ugu soo noqonayno dibudhacaas ama hoos u dhacaas oo uu keenay cudurkii covid-ka ahaa iyo in tiyaatarka markii ugu horreysay carwadu ay ka dhacayso
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan guddiga doorashooyinka somalilan oo magaalada hargeysa ka furay tababarka tababarayaasha howlwadeennada ka shaqayn doona arrimaha kaarqaybinta waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda u k oo sheegtay in si ka duwan sidii hore aan fiise la siin doonin qoysaska ajnabiga ah ee ay ardaydoodu waxbarashada sare ku jiraan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra'iisi ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa indonesiya joko wadudo booqasho uu ujeedkiisu ahaa xoojinta xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya labada dal ee muslimiinta u badan iyadoo ay sii kordhayso xiisadda juqraafiyadeed ee caalamiga ah ra-iisi waxa uu booqanayaa indonesiya isagoo martiqaad ka helay wadodo iyadoo ay indonesiana ay hiigsanayso in ay dadejiso soo kabashadeeda dhaqaale ee kadib xanuunkii safmarka ahaa ee caalamka ka dhacay iyadoo kordhinaysa dhoofinta booqashadan oo qaadan doonta laba maalmood ayaa la filayaa in ay sii qotomiso xiriirka wadamada kadib markii ay soo gabagabeeyeen wadaxaajoodyadii bishan ee laga lahaa heshiiska ganacsiga ee la doorbidayo labada hogaamiye ayaa goobjoog waxa ay u ahaayeen saxiixa heshiiskaasi iyo toban heshiis oo kale maalintii talaadada ee shalay ra-iisi waxa uu sheegay in dalalku ay rajaynayaan inay sare u qaadaan qiimaha ganacsigooda laba dhinaclaha ah oo ay gaarsiiyaan labaatan bilyan oo dollar maamulka waqooyiga galbeed ee bakistan ayaa sheegay talaadadii in koox dabley ah ay weerar ku qaadeen meel u dhow warshad soo saarta saliidda iyo gaaska oo ay ku dileen ugu yaraan lix ilaalo ah tobaneeyo nin oo hubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay leeyihiin ciidamada ilaalada ka ah warshadda oo ku taalla degmada hanguuh ee gobolka khaybar bashtuqwa ee ku taalla dalka afghanistan saraakiisha ayaa sheegay in iskahorimaadka xigay ay ku dhinteen afar xubnood oo ka tirsan ciidamada isbahaysiga ee frontier iyo laba askari oo ilaalo u ahaa shirkado gaar loo leeyahay booliska ayaa sheegay in dableyda ay weerarka la beegsadeen laba ceel iyaga oo ku hubaysan hub culus oo ay ku jiraan baasuukayaal taasoo keentay in howlwadeennada ay si kumeel gaara u xiraan xarunta iyaga oo meel fog ka hagayay kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa saakay golaha murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka ee muqdisho ku yaala ka furmaya carwada buugaagta ee muqdisho waxaana lagu wadaa in ay kasoo qayb galaan aqoon-yahan iyo dhallinyarada dalka wax ku barata waa qabanqaabayaasha iyo maamulka carwadan ayaa waxa ay sheegayaan in sanadkan diiradda lagu saari doono akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray waxaa saakay ka furmaya dhismaha tiyaatarka qaranka carwada buugaagta muqdisho oo lagu wado inay kasoo qayb galaan aqoon-yahanka soomaaliyeed dhallinyarada iyo bahda waxbarashada dalka iyadoo lagu soo bandhigi doono buugaag kala duwan iyo doodo cilmi ah oo inta badan diiradda lagu saari doono aqoonta iyo sida bulshada soomaaliyeed loo kobcin lahaa kasmadooda aqooneed inta badan shacabka ku nool muqdisho gaar ahaan bahda wax akhrisa ayaa qorsheynaya in carwadan oo dhowr maalin socon doonta ay ka qayb galaan agaasimaha carwada bandhigga buugaagta muqdisho sheekh maxamed diini ayaa v o e da tafaasiil ka siiyey waxyaabaha sanadkan sida gaarka ah diiradda loogu saari doono
sanadkan waxaa diiradda carwada bugaagta muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga oho waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaanshaad iyo si raaxa leh qofka uu maskaxdiisa u baro waa ta koobaad ta labaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadiic kala duwan soomaalidu inay samayso umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka samayso si cilmiyeysan markaas wax walba oo fudud iyo wax walba oo adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daracsad sheekh maxamed diini muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada bugaagta muqdisho laga leeyahay iyo yoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka kow in la fududeeyo tubta helidda bugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoo noo fiirinayn sidoo kale yoolku waa in maktabado guud la kobciyo meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso la taageero wax walba oo lagu taageeri karo dadyow waayahan dhallinyaraba ha u badnaadaane inay degaamadooda maktabado guud ka dhisaan wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta muqdisho looga aruuriyo ta labaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada soomaaliya oo idil oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta muqdisho tan u dambeysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo muqdisho iyo dalkaba sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon qeybna ay ka noqoto dib u dhiska soomaaliyeed cusub
sanadkan sidaad tilmaanteen waxa uu noqonayaa kii toddobaad ee carwada bugaagta muqdisho lagu qabta caasimada soomaaliya sanadkan muxuu uga bedelan yahay sanadihii horey loo qabtay marka loo eego mashaakiladii caalamka ka jiray iyo wixii aad la kulanteen bal haddii aad tafaasiil ka bixiso sanadkan wuxuu uga bedelan yahay sanadihii dhowrka ah ee lasoo dhaafay waa markii koowaad ilaa iyo laga soo bilaabo laba kun iyo sagaal iyo tobankii carwadii weyneyd ee la yaqaanay wixii laba kun iyo sagaal iyo toban iyo ka horreeyeyba aan dib ugu soo noqonayno dib u dhacaas ama hoos u dhacaas oo uu keenay cudurkii covidka ahaa oo laba sano si baahsan aan loo qaban kuwa kookooban oo yaryar ayay ahaan wixii la qaban jiray labo luuqadda carabiga oo ilaa iyo toban qoraa oo soomaali iyo ajaanibba isugu jirta sanadkan ay qeyb ka yihiin soo bandhigayaasha ka qayb qaadan doona carwada bugaagta muqdisho iyo tan u dambeysa oo ah in tiyaatarka markii ugu horreysay carwadu ay ka dhacayso waa sanadkii toddobaad oo caasimada lagu qabanayo carwada bugaagta muqdisho waxayna muqdisho book fair ay ku soo aadeysaa xilli waxbarashada dalka ay xowli ku socoto sidoo kalena ay kordhayaan dhalinta wax qora iyo kuwa daraasadaha sameeya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
markale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan iyada oo la filayo in bilowga bisha lixaad ay somalilan ka bilaabato qeybinta kaararka codbixiyaasha doorashooyinka somalilan ayay guddiga doorashooyinka waxa ay hargeysa ka fureen tababar tababarayaasha howlwadeennada ka shaqayn doona arrimaha kaar qaybinta warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle
tababarkan tababarayaasha looga furay magaalada hargeysa howlwadeennada iyo shaqaalaha ka howlgeli doona kaadh qayminta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan ayaa waxaa furay xubno ka mida guddiga doorashooyinka somalilan ee heer qaran xuseen cabdicali xuseen badhaani oo ka mida xubnaha toddobada ah ee guddiga doorashooyinka somalilan ayaa isdultaagay muhiimadda ay leedahay in shaqaalaha lagu adkeeyo islamarkaana la fahamsiiyo shaqada ay hayaan iyo sidoo kale ugu dambayn in ay iyagu yihiin shaqaaluhu kuwa gacanta ku hayn doona kaarka codbixiyaha shalaytoole shaqadiinnu waxay ahayd laba shaqo oo midna ay tahay tababar oo macallimiin baad ahaydeen midna ciladsaar maanta shaqadii rool baa isbedelay tababarkii waa jiraa laakiin waxaa isbedelay tii ciladsaarka oo ciladsaarki dabagal bay noqotay inad daba gashaan ardayda ama shaqaalaha waxay ka qabanayaan fiilka saa darteed laba mas-uuliyadoodu baa idin saaran labada mas-uliyadood waxa weeyaan markaad macallim intaad tihiin inaad galaaska joogtaan inaad ardayda wax dhigaysaan aad inaad dadka u bartaan awoodahooda iyo mas-uuliyadahooda awoodaha guddoomiyaha goobta awoodaha xogayaha goobta awoodaha sifagaha goobta si aan hadhow toolana iskugu qabsan goobtaasi oo la garanayo qofka ugu dambeeya leh awoodda kaarbixinta xuseen badhaani ayaa tilmaamay in shaqadii diiwaangelinta ee guddiga doorashooyinka somalilan iyo shaqaalahooduba ay soo qabteen iyo howlihii dhaqaale ee ku baxay intuba natiijadooda muhiimaddeedu ay tahay halkan hadda la joogo wixii aynu shaqo usoo hamiya dig lahayn waxa weeyaan kaarkaa yar ee imika aynu bixinayna intaa leeg wax alla wixii lacag wakti iyo awood baynu gelinay waa kaarkaa yar kaarkaa yar inuu sifo sharciga ku baxayn doonaa markaa marka ta maanta aynu ka shaqaynana waa taas goobta hadiy jeer waxaa dhacaa hadday mas-uuliyadu isku qasmaan in si dhib yar looga faa'idaysan karto ay uga faa'idaysan karaan ciddan li marka waxa weeyaan awoodahooda qo dadka marka loo kala sheegayo sharciyadooda marka loo kala sheego adigu waxaad qaabilsan tahay inaad ka baadho buugga adigu waxaad qaabilsan tahay qofka ugu dambeeya bixinayaa tahay kaarka haddii ay dhacdo ciladii ama ay timaado waxyaabo qaladii waxaa lagu qorayaa foomka cabashada afhayeenka guddiga doorashooyinka somalilan islamarkaana ah xubi ka mida toddobada xubnood ee heer qaran ee guddiga doorashooyinka somalilan cabdicasiis xirsi warsame ayaa isaguna iftiimiyey sida ay lagaba maarmaanka u tahay in shaqaalaha la tababarayo lagu adkeeyo ammaanada iyo culayska hawshani ay leedahay shaqaalaha goobta taga ee goobta ka shaqeeya cidda tababartay wuxu sheegta waa idinka cidda ugu dambaysayn isku hadlaynaana waa qofka goobta jooga inteena kaloo dhamme waxaanu nahay maxay waxaanu nahay decoration baynoo shaqadaynu wanaajinaa laakiin qofka goobta fadhiya is the real guy amba the real lady a hawsha inoo kala wada marka qofka waxaan u baahanay in si dhaba loo tababaro si dhaba wixii loo sheegay loogu sheego si dhabana uu qaato xogtu markaa uu sido marka inaad qofka tallaabo kasta iyo aqoon kasta u baahan yahay qofkaasi goobta inoo joogaan ee idinku aad gaadhsiinaysaan waxaad u dhigaysaanba waxaad u sheegaysaa waa inuu one by one uu xasuusan karaa ugu dambayna cabdicasiis xirsi warsame afhayeenka guddiga doorashooyinka somalilan ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba mas-uuliyad weyne ay saaran tahay cid kasta oo ka howlgelaysa shaqadan waad garanaysaano waxaan iman ka shaqaynaynaana waa sensitive material kaarkaa maanta la bixinayaa waxaan u baahannahay qaybtii sharciga iyo qaybtii qaabka loo shaqaynayaba inuu qofku si fulia uu fahansan yahay contexka somalilan waan garanay inamada waxa u iman doona dad smart iyo hablaha oo kale fariina u iman doono oo siyaabo kala duwan doonaya inay ula maamulaan goobta amba shaqada ula maamulaan waxyaabaha noocaasi waxay nagu cusub maaha hore usoo wada arag shaqaalaha la tababari doono ayaa waxay noqon doonaan howlwadeennada ka howlgeli doona kaadh qaybinta hawsha kaadh qaybinta oo ka bilaabmi doonta gobollada awdal saaxil iyo sanaag khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in ardayda ajnebiga ah ee dhigta jaamacadaha britain kuwa aan ku jirin koorsooyinka cilmi baarista ah aan xaasaskooda iyo caruurtooda la keeni doonin dalka dowladda ayaa sheegtay in arrintan lagu yaraynayo dadka soo galootiga ah laakiin wasiirada ayaa ku kala qaybsan arrintani warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil dowladda ayaa sharcigan cusub ku dhawaaqday laba caanamaad ka hor inta aan si rasmi ah loo shaacin dadka jahanabiga ah ee si waafaqsan sanadkan dalka u soo galay oo gaadhay halkii ugu sarraysay tiraduna waxa ay dhan tahay toddoba boqol oo kun sanadkii aynu soo dhaafnay boqol iyo shan iyo soddon kun toddoba boqol iyo sideed iyo siddeetan qof ayay dowladdu siisay dalkugal dad ay lamaanahooda ama waalidkood dhigtaan jaamacadaha britain sagaal jeer ayay tiradaasi ka badnayd sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ra-iisul wasaare riishi sunak ayaa u sheegay wasiirada in arrinkan looga gol leeyahay xakamaynta ajanabiga dalka soo degaya sunak ayaa golihiisa wasiirada u sheegay sidoo kale in isbedelkan oo hana qaadi doono bisha janawari ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka uu saameyn ku yeelan doono tirada ajanabiga ah ee dalka si sharci ah u degi karta laakiin lama hubo saameynta arrinkani ku yeelan doono tirada dhabta ah ee wasaaradda socdaalka iyada oo aan la tirinayn in ardayda ajanabiga ah iyo qoysaskooda dalka ku yimaada fiise hal sano ah toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayuu ra-iisul wasaaruhu waxa kale oo uu sheegay inay wasiiradiisu ka baaraan degayaan doorashooyin kala duwan si loo yareeyo dadka wadanka soo degaya laakiin waxa uu diiday inuu xaqiijiyo tirada la ogol yahay xisbiga mucaaradka ayaa hore ugu ballan qaaday in tirada dadka muhaajiriinta ah aanay ka badan doonin boqol kun sanadkii laakiin waxa ay ka noqdeen soo jeedintaasi sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii soo jeedintan cusub caruurta iyo lamaanaha ardayda aan dhigan maadooyinka ay la socdaan daraasaduhu ma keeni doonaan dadkooda britain inay kula noolaadaan inta ay waxbarashada wataan ardayda ajanabiga ah ee wax ku barata britain ayaa qayb weyn ka ah kobaca dhaqaalaha sidaasina waxaa qabaa maxamed cabdi xasan diridhabe oo ah dhaqaalayahan degan magaalada coventry ee dalka britain kana shaqeeya bankiga nation wide society cabdixaafidow sida xafiiska o n s ee qiimeeya statisticska dhaqaalaha waddankani ingiriisku sheegay sanadkii labadii kun koob iyo labaatan labaiyo labaatan ardayda cilmi baadhisyaha u yimaada amba research almony waxa la yidhaahdo ee jaamacadaha dalkani wax ka bartaa dhaqaalaha dalkan ingiriiska waxay kobciyeen amba kusoo kordhiyeen lacag u dhaxaysa labiiyo afartan dhibic shan bilyan ilaa konton bilyan oo giniga ingiriiska oo u dhigmaysa ilaa toddobaatan bilyan oo doolarka maraykanka ardaydaasi markay waddankan yimaadaan waxay ka shaqeeyaan waaxaha kala duwan ee waddankan dhaqaalihiisa lafdhabarta u ah ha noqdaan shariikadaha dawooyinka sameeya ha noqdaan maxaa ladhaha hay-adan caafimaadka cusbitaaladay ka howlgalaan ha noqdaan maxaa la yidhaha research centerska xarumaha cilmi baarista lagu sameeyo ha noqdaan maxaa la yidhaahdayey waaxda constructionka ama dhismaha waddankani oo dhaqaalaha waddanka iyo waaxdan anuu ka shaqeeyo oo ah banking industryga oo maxaa la yidhaahdayey bangiyada oon odhan karo boqolkiiba soddon tusaale ahaan oo kale cabdixaafid oo bankigan aan jooga haddee nation one building society boqolkiiba soddon maxaa la yidhahdaa shaqaalaha ka shaqeeya department kasta waxa weeyaan boqolkiiba soddon allahuma salli calaa maxamede arday ka timid indiya iyo dalalka kale ee maxaa laydha latin america marka dhaqaalaha dalkani ingiriiska haddii uu rishi sunax uu sheegayo uu gooyo ama uu yareeyo shaqaalaha boqolkiiba waxaan odhan karaa zero point zero two percentage dhaqaalaha dalka ingiriiska saameyn weyn bay ku yeelan kartaa waa lafdhabarta dhaqaalee waddanka ayay u yihiin dadka kasoo horjeeda qorshahan ayaa dowladda ku eedeeyay in xisbiga talada ayaa ku khamaarayo dhaqaalaha dalka si ay doorashada soo socoto ugu helaan cood ra-iisul wasaare riishi sunaak kuma u iman doorasho guud oo dalka ka dhacday waa kan maxamed nuur qalimow oo ka faalooda arrimaha biritan shuruucdan cusub ee dowladda ingiriiska ay soo saartay ay uga dan leedahay inay ku dhinto ee qoysaska ardayda wadankan ingiriiska wax ka barata waxaa ujeedka ugu dambeeya uu yahay inay ku dhinto ama ay hadhow maadaama sanadka soo socda uu yahay electionki inay tiraahdo waxaan dhinnay qulqulkii immigrationka ama dadka soo galootiga ah si ay ugu noqoto kambeynka ay dadka shacabka reer u k ay u sheegaan ilan waa sanadka doorashada marka waa inay la yimaadaan waxyaaba ay ku qancin karaan shacabka ay kow ka tahay dhimista dadka soo galootiga ah oo dadkan wadankan u dhashay ay aada u daneeyaan waa tii mar horena ay hore tallaabo u qaadeen qaxootiga ku imaanaya doomanka haddana waxa ay tallaabo kale ka qaadeen ardayda halka wax ku barata arjiyada ardayda ajaanabiga ah iyo eheladooda ayaa sii batay kadib markii dalkan britain shuruucda la bedelay ee la ogolaaday inay sii joogi karaan wadanka laba sannadood dhammaadka waxbarashadooda kadib shaqana ay raadsadaan sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii xogeeyaha arrimaha gudaha britain zuela brefman ayaa sheegtay in fiisayaasha la siiyo ardayda eheladooda oo xaasaskooda iyo caruurta ay dhaleen ay bateen lana gaaray xilligii la adkeyn lahaa shuruucda si loo yareeyo dadka dalka soo degaya cabdixaafid cawin ismaaciil v o a london
aad iyaad u mahadsan tahay cabdixaafid weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan tabinta iyada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan wararkii dhinaca cayaaraha waxaa inoo haysaa waa tahay maxamuud mascade soo dhowow waxaa goor dhoweyd soo dhammaatay cayaartii u dhexaysay boston iyo miami bal cayaartaasi iyo natiijada ay ku dhammaatay bal haddaad ma faahfaahiso caash aad baad umahadsan tahay labadan kooxood ee miami heat iyo boston celtics waxay ciyaarayeen kulankii afaraad oo ka dhacayay guriga kooxda kubadda koleyga ee miami waxa uuna ahaa kulankan kulan haddii ay badin lahayd kooxda miami ee ciyaarta kama dambeysta n b a da usoo bixi lahayd waayo saddexdii kulan oo hore iyada ayaa soo guulaysatay nasiib darro kooxda miami caawa ma aanay guulaysanin dhinaca kale nasiib wanaag waxay u tahay kooxda boston celtics iyo taageerayaasheeda oo guul lama filaana oo caawa cid filaysay inay soo baxayaan aanay jirin ayay kusoo guulaysatay boqol lix iyo toban ayay la timid halka miamina sagaashan iyo sagaal dhibcood ay keensatay ciyaaryahanka ay kooxda boston ku dhaarato ee jason taydam oo isagu habeenadii lasoo dhaafay aada loo dhaliilayay magaciisa xidignimadiisa iyo heerka uu joogo iyo sidii aanu isu soo muujinin islamarkaasina aanu kooxdiisa ugu baxsanin saddexdii kulan ee lasoo dhaafay waxaad moodaa in uu canaantii qaatay caawa soddon iyo afar dhibcood ayuu kooxdiisa u dhaliyey toddoba kubadood oo uu dhigana kolayga ayaa lala helay halka koob iyo toban ribon uu qabtay uu kooxdiisa ka difaacay in laga dhaliyo dhibco marka xidigaasi shaqadiisa wuu ka soo baxay waxa uuna suuro geliyey kooxdiisu inay ka badbaado in xaaqimo dhaardheer inta loo qaato caawa la xaaqo sidaa darteedna kulan kale ayay sii noolaanayaan oo guriga boston la isugu noqonayo marka maxamuud fursaddan caawa ay lumisay kooxda boston oo haddii ay badin lahayd laga yaabo in ay hore usii tallaabsan lahayd maxay kooxdaasi uga dhigan tahay fursaddan caawa ay seegtay caasho runtii adigu waxaa laga yaabaa hadda inay ku noqoto libaax dhimanaya inuu kusoo noolaado labadan kooxood markaad fiiriso heerka ay kala joogeen kooxda miami hid waxay kooxdii ugu hooseysay kaalinta sideedaad ayay kusoo baxday halka boston ahayd kaalinta labaad koox ku jirta marka awood ahaan iyo kubad ahaan marka la qiimeeyo ciddii lacag dhiganaysa waxay lacag ku dhiga lahayd in aan halkan laisla soo gaareen oo boston ay guulaysan karto xidigahooda marka la eego laakiin kooxda miami maadaamaay u suurto gashay saddex kulan inay gurigeeda ku badiyaan fursadda caawa ay lumisay waxaa laga yaabaa inay koobka kama dambeystiisa ciyaarta lagu soo baxayo ay ku soogto ay ku seegto oo markaasi boston ay noqoto libaax jiifay oo hurdada laga soo kiciyey ka badbaaday dhimasho islamarkaasina inta ku ruux jibaada kulamada kale sidaasi ku guulaysata haddii kulanka labaad ee guriga boston la isugu noqdo ay boston badiso way ku adgaan doontaa kooxda miami in ay ciyaarahan kama dambeysta usoo gudubto awoodeeda iyo wax kasta waa inay miami iskugu geyso kulanka shanaad in ay guriga boston kusoo adkaato laakiin hadday kusoo adkaan weyso caasho waxaa laga yaabaa in ciyaarta ay isbedesho oo dhinaca momentumka iyo qalbi wanaaga uu jirsado kooxda boston islamarkaasina ay iyadu kulamada dambe guulaysato sida muuqata culays weyn ayay ku noqon doontaa waa ama waa inaad raysaa ama waa inaad dhimataa marka wa xaalad aada u adag marka weliba marka aad weliba caasha ku daray marka aad adigoo kooxdu ay godka kugu jirto aad siiso fursad ay kusoo noolaato way adag tahay in ay fursadaasi iska dayacaan culays badan bay saaraysaa waayahay dhinaca dhinaca ciyaaraha kubadda cagta haddaan fiirino maxaa ugu waaweynaa casho ciyaaraha kubadda cagta khaasatan ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub heer gabagaba ah ayay marayaan durbana waxa ay kooxuhu bilaabeen in ay kala adeegtaan oo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaad arkaysaa in ciyaartoyda la kala xodxodanayo oo koox walibaahi ay isku dayeyso in xil ciyaareedka dambe ay xidiga soo xerogeliso inta badan horyaalada qaaradda yurub kooxaha min laba kulan ama hal kulan ayaa ka dhiman koobabka waa la kala qaaday wadamo yaroo kooban mooyaane talyaaniga ingiriiska faransiiska spain waa lagu kala baxay wadanka jarmalka oo kale ayaan weli kala caddayn marka maadaama bisha julaay uu suuqa kala ibsiga ciyaartooydu furmayo durba kooxaha qaar waxay bilaabeen in ay isu soo adkeeyaan kooxda arsenal oo kale oo simbiri raxatay sanadkanna koobka loo saadaalinayay ayaa fursadaas iska dayacday waxa ayna dareemaysa in xiddiga la-aan ay haysay durba suuqa ayay gashay baa laleeyahay ciyaaryahan saaka oo kooxda u ciyaara oo da-yarta soo barbaarisay ka mid a heshiis horle ayay ka saxiixeen olaa iyo sanadka labada kun toddoba iyo labaatanka ayuu kooxda lasii joogi doonaa laakiin xidigay ka mid yihiin james madison oo lester city numberka tobnaad u qaata ciyaaryahan elki gondogon oo kabtan u ah kooxda kubadda cagtay manchester city oo heshiis kooxdiisa uu isagana ka dhamaaday iyo ciyaaryahan declan rice saddexdaasi xidig ayaa leeyahay arsenal way ku raad joogtaa waxaa laga yaabaa xilli ciyaareedka markuu dhamaado inay soo xerogeliso kooxda kubadda cagta ee real madrid iyaduna waxaa laleeyahay ciyaaryahan andy robertson sagaal iyo labaatan jirka gobolka scotland kasoo jeeda ee boqortooyada britain una ciyaara kooxda liverpool ayaa isna waxa uu ku biirayaa haddii heshiiska ay real madrid doonayso uu hirgalo kooxdaasi real madrid oo liverpoolna iskaga tago ayaa laga yaaba marka casho waxaa durba bilowday in laysxodxodto suuqa kaliibsiga ciyaartooyda oo xilli ciyaareedka dambe koox waliba sidai isu dhisi lahayd ayay shaqadeeda bilowday
aad ayaad u mahadsan tahay maxamuud mascade wararkii dhinaca ciyaaraha n b e-da iyo dhinaca kale wararkii dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ayaad maqlayseen haatanna waa heesta sabab kale iyo codka hallaasiga ah ee fanaanaad bahre maxamed hudoon hibanuura sabab kale iyo codka xibe maxamed hudoon hibanuur ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o idaacadda waxaa isku soo dibaraday bashiir abikar cabdulaahi waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo